galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa arbacaa bisha ogasna waa labayo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a iska hor imaad xalay ka dhacay magaalada markaa oo ay toddobaadkan qabsadeen ciidamada dowladda ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacaba iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelaha ilaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayan oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay wakti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja gunti naagaha dhigi jiraye gadowga maylaacdo guulguul hadday iga baqi gabanka may tuurto galool hoostii may darmada gila cidiin siiso
xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaana africom ayaa lagu sheegay in iyagoo gacan ka helaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii afartan iyo lix kilomitir waqooyi bere kaga beegan magaalada kismaayo islamarkaana ay ku beegsadeen kooxda al-shabaab kuna dileen laba xubnood oo ka mid a iyagoo taasi sheegay in ay qiimeeyeen amaba qiimeyn ay sameeyeen aanay jirin dad rayadoo halkaasi ku dhintay amaba ku dhaawacmay war-saxaafadeedku waxaa intaasi sii raaciyeen ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo ay u ogolaanaya amaba ogolaansha ay u haystaan islamarkaana habboona si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta maraykanka islamarkaana ay u wiiqaan khatarta argagixisada taasoo ay qayb ka tahay bay yidhahdeen iskaashiga ciidamada soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta amison iyadoo la samaynaya howlgallo ka dhana argagixisada laguna beegsanaya xarumahooda tobabarka iyo goobaha ay ku dhuntaan ee ku yaalla soomaaliya iyo weliba gobolka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cambaareeyey dacwadda maalintii talaadada ee shalay lagu helay madaxii hore ee ololihiisa doorashada madaxtinimada maraykanka paul manford kaasoo ay dhici karto in uu muto tobannaan sano oo xariga xeer beegti ku sugan magaalada alexandria gobolka virginia ayaa afar maalmood u fadhiyay eegista eedaha iyaga oo go-aan midaysan aan ka qaadan toban eedeymood oo kale iyada oo garsoorihii maxkamadana uu sheegay in aan la sii wadaynin maadaama go-aan midaysan aanay xerbeegtidu ka gaarin warbeen abuur ah iyo ugaarsiga ruushka ayuu yidhi madaxweynaha isagoo ku sugan gobolka west virginia aaway faragelinta ayuu yidhi madaxweyne trump
maxkamadda dastuuriga ee dalka zimbabwe ayaa maanta bilowday dhegeysiga falcelinta hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi ee doorashadii bishii hore ka dhacday waddankaasi xisbiga mucaaridka m d c ayaa guddida doorashada dalkaasi ku eedeeyey inay gacan bidixeeyeen codayntii dhacday soddonkii bishii julaay iyagoo oo u danaynaya madaxweynaha dalkaasi emerson manangagwa iyo xisbi xaakimka waddankaasi zanu b f sida lagu sheegay natiijada rasmiga ah ee doorashada waddankaasi manangawa ayaa doorashada ku guulaystay ku dhowaad boqolkiiba koob iyo konton halka hogaamiyaha mucaaridka nansol kamiza oo u sharaxnaa xisbiga m d c uu isna helay in ka badan ama wax kor u yar dhaafsan boqolkiiba afar iyo afartan xisbiga m d c ayaa sheegay in guddidu ay buunbuuniyeen isugeynta codadka uu helay madaxweyne manangagwa iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha mucaaridku isniintii warfidyeennada marula hadlaya uu sheegay in xisbigiisu ay haystaan kiis culus oo ah in natiijada doorashada la been abuuray islamarkaana uu ku kalsoon yahay in maxkamaddu ay amar ku bixin doonto doorasho cusub
booqashada heerkeedu sarreeyo ee madaxweynaha taiwan ee dalka maraykanka ee bishan ayaa sare u qaaday sumcaddeeda ay ku leedahay maamulkeeda laakiin waxaa aad looga carooday magaalada bejiin taasoo keentay in shiinaha uu qaadaco dukaamada kafeega ee taiwan laga leeyahay sai in weyn ayaa hadal ka jeedisay saddexi tobankii agost magaalada los angeles taasoo noqotay madaxweynihii u horreeyey ee taiwan u dhashay tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatameyadii ee booqata xarun federaal ah markii ay booqatay xarunta nasa ee ku taala houston sai ayaa ku hakanaysaa si ay u aragto xulafadeeda latin america safarkaasoo noqonaya mid ka sarreeya safaradii madaxweynayaashii hore dadka falanqeeya siyaasadda taiwan ayaa sheegay in arrintan ay aad uga caraysiisay shiinaha
galab wacan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkan warkaasi idinka imanaya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington mas-uuliyiinta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhowr maleeshiyaad oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen isku horimaad xalay magaalada ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shan ka tirsan al-shabaab ay dhinteen dhowr qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday baasuukayaal iyo weliba hoobiyayaal isku horimaadkan ayaa weriyahayaga haarun macruuf uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacaba iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelaha cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay wakti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kalood maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo gali toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen oo ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaare oo ka dhashay iska horimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kolley dad shacaba wax gaarin way jiraan laakiin tirada saxda hadeertan kuma sii karo isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabooyin ad qaadeen waxyar dadka la wadaag magaalada markii la qabtay tillaabada ugu horreyso annaga aan qabana waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa laahaa haraadigoodii ee meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hooshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacaba iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelo cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay wakti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kalood maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo gali toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen oo ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaare oo ka dhashay iska horimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kolley dad shacab oo waxgaarina way jiraan laakiin tirada saxda ha dartan kuma sii karo isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabooyin ad qaadeen waxyar dadka la wadaag magaalada markii la qabtay tillaabada ugu horeyso annaga aan qabanay waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa lahaa haraadigoodii ay meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in insha allah haddaan ku ekaano waxa ee aynu ognahay waaqiciga dhulka waxaynu ognahay muqdisho iyo marka dhexdooda inay joogaan oo la isu gudbi karin si toosa waxaan ka hadlayaa dhinaca xeebta
degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soo gashay kooxihii nabadiidka ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabka u geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafado dad shacab ay iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelo cidlaa ku dhacay sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen balse waa laga laga guulaystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guulaystay waxaa kalood maqalay in qoryaha baasukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada soo geli toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabado ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen oo ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aad ku gashaan laakiinse umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tegeen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan maxaa khasaaro oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey khasaaro sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadaan waa hagaag dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim barre oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaan uu warramayey wariyahayaga haaruun macruuf
laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ku dhintay duqayn maalintii shalay ka dhacday gobolka jubbada hoose howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in duqayntan ay ka geysteen meel shan iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta kismaayo maraykanku waxa ay sheegeen in laba ka tirsan argagixisada al-shabaab ay ku dileen weerarka iyo in qiimaynta ay sameeyeen aanay jirin wax shacab ah oo wax ku noqday weerarkaasi duqayntan ayaa waxay noqonaysaa tii labaatanaad ee sanadkan maraykanku uu ka geysto soomaaliya duqaymaha dhammaantood ayaa sanadkan maraykanku waxaay la beegsadeen ururka al-shabaab maraykanka ayaa sanadkii hore waxa uu ka geystay soomaaliya in ka badan soddon duqaymood oo saddex mooye inta kale lala beegsaday ururka al-shabaab saddexda kale ayaa lala beegsaday maleeshiyada taabacsan ururka daacish tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka labada urur ayaa ku dhintay duqaymahaasi
wafdi ka kooban mas-uuliyiin rugta ganacsiga ah ganacsato iyo weliba fanaaniin ka socda gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa socdaal ku tegay dalka south africa wafdigan ayaa ujeedadooda socdaalkooda ku sheegay in ay mas-uuliyiinta iyo ganacsatada dalkaasi kala soo hadlayaan maalgelin iyo weliba ganacsi ay isweydaarsadaan gobolka minnesota iyo weliba magaalooyin ka mida dalkaasi koonfur afrika cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsade soomaaliya ah oo degan gobolka minnesota kana mida wafdigan ayaa isagoo ku sugan magaaladaasi ee johannesburg waxa uu waryahayaga sahre ciidlan nuur oo washington joogta uga warramay howlaha uu suurta galay iyo weliba mashaariicda ay ka wada hadleen safarkani wuxuu ahaa horta safar gaara oo oo dowladda minnesora amba gobolka minnesora ee aan deganahay dalka maraykanka ka dhexeeya south africa saad ogtahay south africa waxa weye ji waa wadanka africa ugu badan maxaan ku dhaha kambaniyaasha maraykanku ay ugu badan yihiin annagana waxaa naga joogay ilaa soddon cambani oo maxaan ku dhaha reer minnesora ah marka safarkayga waxaa trade mission aan kula kulmanay laba ma laba gobol oo waaweyn oo maxaan ku dhaha western cap iyo hoteng oo johannesburga marka labadaasi waxaan u dooranay waxa weye ji waa labada dhaqaale ugu weyn south africa marka waxaan u tagnay si aan usoo helno cambaniyo south africana oo maal gashan kara minnesota amba aan wax kala iibsan karno ayay ahayd maxaan ku dhaha muhiimadda noogu weyn ee aan aan u joogna halkan imise cishaad joogteen yaadse la kulanteen howlahaasi aad u socdaasheen maxayla hadda idinka suura galay waxaan halkan aan soo gaarhnay labi labiiyo tobankii bishan aan ku jirno wuxuu naga dhamaaday sagaaliyo iyo tobankii bishan marka waxa aan la kulannay labada gobol aan kusoo sheegay wasiiradooda dhaqaalaha iyo kuwa beeraha maadaama ay gobolka minnesota uu adduunka uu ku jiro meelaha ugu fiican beeraha amba maalgelinta beeraha amba wax soo saarka iyo qeybta technology-ga markaas labadaasi wasiir ayaa ahaa dadkii waaweynaan la kulanay waxaan la kulanay chamber commersyada amba xarumaha businessyada maalgeliya amba meelaha businessyadu iskugu yimaadaan waxaan la yidhahdo maxaan ku dhaha jamber rugta ganacsiga ee labadaasi gobol marka wax badan oo fiican ayaan kala kulanay marka safarkaygu wuxu ahaa inaan dhigeyga mid kastaba ula kulmo maadaama south africana ay caan ku tahay xagga beeraha shidaalka mininga iyo waxyaabo badan oo mataqaana ay iskaga mid yihiin gobolka minnesota wa gartay marka cabdiraxmaanow wafdigiina yaa ugu miisaan cuslaa ee la kulmayey wasiirada ma ganacsataa dhammaantiin haydeen mise mas-uuliyiintii gobolka minnesota idinla socotay
socdaalkan wuxuu ahaa trade mission oo ay hogaaminaysay gabadh madow oo oo ah wasiirka shaqaaleynta iyo dhaqaale abuurka maxaan qoraa stateka amba gobolka minnesota ayaano iyaana hogaaminaysay oo ahayd qofka maxaan ku dhaha noogu culus waxaa kale nala socday jaamacado dadka socda oo madaxda maxaan ku dhaha jaamacadaha waxaa kale nala socday qolooyin kale oo iyaguna xiriirka goboleysiga amba mataqaanaa non profit organizationo oo ka shaqeeya south africa iyo minnesota ayaa nala socday haddii aan kor kaaga sheego waxaan ahayn ilaa saddex boqol oo qof oo ka socday minnesota saddexdaasi boqol laba boqol iyo siddeetan kamida waxay ahaayeen koox heesta oo maadaama sanadkan la xusayay boqol sano jirihii nelson mandela ayay afar magaalo oo waaweyn oo south africa ay ku wareegayeen heesahaasina waxa la ama musicaasi waxa la ihahdaa orchestra marka waa musicani jamaca loo tumo oo ay u heesayeen nelson mandela maadaama ay ahayd xuski sanad gurigiisii waan gartay marka aynu nimaadna arrimaha soomaalida dalka koonfur africa waxaa ku nool soomaali tiro badan xaalado kala duwanna dabcan ku jira oo qaarkood ganacsato ay yihiin warar badan oo waxaa ka soo baxaa soomaalida ku dhaqan dalka koonfur africa dhibaatooyin iyo tacadi loogu geysto qaar la dilo qaar la hantidooda la dhaco iyo kuwa dhaawacma bal arrimahaa nooga waran intii aad joogteen maxaa idinka suuro galay inaad ka war heshaan arrimaha soomaalida horta waxyaabaha igu cajiib badnaa ee aan kala kulmaan kaaga sheekeynaya markii aan kasoo socday amba aan kasoo baxay wadankii maraykanka qof kasta oon usheega ku iraa south africa tegaya wuxuu igu lahaa waar is ilaali waar isjir waar waa meeshaasi waa meel yaa khatara oo dadka lagu dilo marka marka aan imiday waxa aan la kulmay laba group amba laba kooxood oo maxaan kula dadka degan soomaalida degan wadankan groupka u horeeya oo aan markasta mediaha ka maqalno waxa weeye dhalinyarada soomaalida ee la dilo amba dukaanleyda ah marka markii aan u dirsay amba aan soo eegay meelaha ay ku shaqaystaan waxa weeji dhalinyarada ka shaqaysata meelaha ay u badan yihiin dadka wadanka u dhashay ee maxaan ku qoraa madowga taasi oo ah meelo aada noloshooda ay u hooseyso oo ku nool cariishado iyo meelo dee bovertigo amba dee gaajadu ay aada uga jirto marka waxyaabaha ay dadka dhalinyarada soomaalida horta ay ku fiican yihiin dadkaasi indhahay u fureen alaabtii intay soo qaadaan bay iyay ugu keenaan meeshooda marka waad ka garan kartaa dad masaakiina markay arkaan dad kaloo ajaaniba oo ka shaqaysanaya dee way ku kacaan oo waxyaabaha ay u dilaan arrimaha u dilaan waxaa kamid ah dhaqaalahaasi marka khatar weyn ayay u tahay de ganacsiga waxa kale aan soo arkay arrimo aada igu ii farax geliyey oo businessyo amba xaafad dhan oo soomaaliya ay soomaalida degan yihiin aan odhan karno boqolkiiba siddeetan oo ilaa soddon kun oo qoys oo ay ay ku nool yihiin marka waxay leeyihiin warshaday kuleeyihiin halkaasi oo ay u shaqeeyaan dadka waddankan degan ilaa waxaan soo arkay warshad boqol iyo konton qof ay ka shaqeeyaan oo samaysa jibska amba waxyaabahan baradhaha laga sameeya ee la baceeyo marka wiil soomaaliya oo maxaan ku dhaha reedubaya ayaa leh oo aamiin la yidhaahdo marka barnaamijkaasi waan la soo dhacay waxaan kale soo arkay laba hotel oo waaweyn oo ay leeyihiin laba group oo soomaaliya waxaan kale soo arkay shopping center oo la yidhaahdo al amal shopping center oo isna suuq weyna oo ay leeyihiin hantidaasi oo dhan dad soomaaliya waxaa kaloo ku dheer masaajida ayaa ciidaasi leeg makhaayadaha dharleyda
cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsada soomaaliya oo degan gobolka minnesota kana mida wafdi ku sugan magaalada johannesburg oo ka socda gobolkaasi islamarkaana wadahadal dhinaca ganacsiga la yeelanaya mas-uuliyiinta waddankaasi koonfur afrika waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga saare ciidla nuur
ciid mubaarag iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhallinyarada dhammaysatay waxbarashada fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee degaanka awrbogays oo ka tirsan gobolka sool ayaa la sheegay in aanay degaankaasi ka helaynin dugsi sare si ay usii wataan waxbarashada asaasiga ah dhallinyaradan oo tiradoodu ay gaarayso lixdan arday ayaa sheegay inaan degaankoodu uusan lahayn xarun dugsiga sare oo ay dhigtaan oo ardaydii iyaga ka horreysana ay sidaas oo kale degaanka uga waayeen dugsi ay ku wareegaan warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariim olol socdaal aan dhowaantani ku tagnay deegaanka awrbogays oo ka tirsan gobolka sool ayaa ardayda dhammaysay fasalka sideedaad waxay nooga warreemeen in waayeen dugsigii sare oo ay halkaasi ka dhigan lahaayeen arday fara badan oo ka baxday oo gaadhisa lixdan oo isugu jira wiilal iyo hable inay waayeen macalin cabdiqani axmed jaamac waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhigaa dugsiga hoose dhexe e awrbogays v o a ayuu uga warramay dhibaatada haysataa dhallinyaradaasi dalkiina soo dhista ardaydii magaalada joogtay mustaqbalkeedu wuxuu ku jiraa madow wiilada ilaa iyo standar eidhka qofka intuu ku jiro waa barbaarin bale waxbarasho maaha waxbarashadii waa dugsi sare iyo jaamacad tiina ma hayaan hadda sanadkan ilaa lixdan arday baa ka baxay eidhka wixii waa tubay magaaladay joogaan dabeedna dib bay u noqdeen oo waxay ku noqdeen dee camal la-aantoodii marka waxaan leeyahay soo dhista magaaladiinna oo idiin baahan yihiin dadkiinu dugsi sare ayaa loo baahan yahay si mustaqbalka magaaladani uu horumaro haddii kale wuu lumayaa dhexda ayuu ka lumayaa standard ardayga markuu gaadho dabeedna wuxuu dib ugu noqonaya kugu fiican xoolihii ama wuxuu noqonaya dib jir hadda sanadkan way wada joogaan magalada wada joogaan dadkii eerka baxay khadre jaamac maxamed iyo sahre maxamed maxamuud ayaa waxay ka midka ahaayeen ardayda dhammaysatay dugsigaa sare awrbogays waxayna ii sheegeen inay ahaayeen soddon hablood oo ka qalinjabiyey sanadkani hablahan iyo kuwii ka horreeyaba ayay sheegeen inaysan helin waxbarasho dugsi sare kabacdi markaanu dhammaynay dugsigii hoose dhexe waxaanu weynay waxbarashadii dugsigii sekondariga ahaa magaaladeeduna ma laha sekondari ugu yaraan sanadkan waxaan ku dhammaynay ilaa soddon arday oo hablaah halka aanu ka dhammayno aanu heli lahayn secondary magaalada ma laha secondary baahideeda waxbarasho dhibaatadaas wayna saameysay kuwa jiilkii naga horeeyana way saameysay markaas waxaanu doonaynaa in naloo dhiso secondary waxaan u baahanahay dugsi sare dugsi sare ma haysano aanu dhigano maxaadaan ardayda ugu badan waxaan nahay soddon hablood iyo soddon wiil haddaan ugu badnaado haddaan ugu yaraano maxaadhadaye ardayda hore naga horreysay eedh ka baxday suuqa ayaa dib usii galeen in yar ayaa heshay inay maxaadha dugsi sare aado oo gobolada naga fog sooleysanaaga baa nagu dhow nagana fog waxaan codsanaynaa in naloo dhiso dugsi sare
amaal cabdilaahi waa hooyo ay gabadhi uga baxday dugsiga hoose dhexe waxayna sheegtay inay si weyn dhibaato ugu qabaan inay ardayda iyo dhallinyarada dhammaynaysa fasalka sideedaad inay u helaan waxbarasho sekondaria qaybna dadka badankooda maba awoodaanoo inay ilmahooda meel geeyaan markaa suuqay dib u galaanoo magaalada iska joogaan markaa waxaanu u baahannahay in sida ugu dhaqsaha badan dadka gobolka u dhashay degmadan u dhashay inay u dadaalaanoo isku taxallujiyaan dhibaato aada u ballaaran bay nagu haysaa waayo ilmihii dee gurigiiba kuu soo fadhiisanaya ama waxay noqonaysaa laba mid inaad ilmihii halkaa faraha ka qaadid uu kuu joogo inaad qof u geysid ilmo qof aan dhalin loo geeyana dee dhibaatadiisuu leeyahy marka dhib aada u fara badan bay annaga nagu haysa maalin walba ama reer baa guura ama ilmihii waa la dhiibaya marka waxaanu ka codsanaynaa dadka awrboogaysu dhashay magaaladoodii waa sidaa inay usoo dadaalaan cali maxamuud faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka awrboogeysa ayaa sidoo kale cod dheer oo baaqa u diray dadka deegaanka iyo wasaaradaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada sidii loo soo caawin lahaa waxbarashada macalimiinta iyo dugsi sarena ay u heli lahaayeen inanku sideeraad ka baxo ama gabadhu ay sideeraad ka baxdo dadku dee isku awood maha wax yar baa ilmaha u hela inuu mataqaanaa dhulalka dee dugsiyada sare ka dhisan yihiin u dhigo in yar baa awooda ilmuhu halkaasu ku hallaabaa amase reerkaaba dhibi ku kacadaado baradiisa ka guura oo bare kale oo dhulkaa dee dugsiyadu ka dhisan yihiin u guura ilaahay garabkiina ha galo waxaanu idinka codsanaynaa wax alla wixii aa noo qaban kartaan oo haddan waan ugu baahi weynahay dugsigaa sare oo idinku soo boorinaynaa oo baahi waynu qabnaa dugsigaa sare in wax naloo ka qabto annaguna inaanu isku tashanno waxay soomaali tidhaahaa ninkii goole baa garbasaar wax u taraa waxaanu u diyaargarownay wax alla waxaanu qabsan karno inaanu qabsanno baanu dhalinyaro badan ayaa sanad kasta waxbarashada ka hadha siday dadka deegaanku ii sheegeen tirada lixdanka ee haatani ka baxday waa kuwa sanadkani qalinjabiyey dugsiga hoose dhexe waxayna sheegeen arday fara badan oo ka horreysay kuwani inay suuqyada si weyn u joogaan qaarkoodna ay tahriibeen cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
galab wacano wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanadda ah khadra daa'ir cige
Hoy mid weeye dumay xan
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ciid mubaaragna hawadaan idinka leenahay waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaargaroodaan qaybaha ka harsan idaacadda iyadoo qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a muslimiinta kumanaan muslimiina oo ku sugan gobolka minnesota iyo siyaabaha ay u ciidan ayaad maqli doontaan sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyo africom ayaa lagu sheegay in iyagoo gacan ka helaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii lix iyo afartan kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada kismaayo ay ku beegsadeen kooxda al-shabaab islamarkaana ay ku dileen laba xubnood iyagoo intaasi ku daray islamarkaana sheegay inay qiimeyn ay sameeyeen aanay jirin dad rayid ah oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay weerarkaasi war-saxaafadeedku waxaa intaasi sii raaciyey in ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo u ogolaanshiyo ay u haystaan islamarkaana hawaboon si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta maraykanka una wiiqaan khatarta argagixisada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cambaareeyey dacwadda maalintii talaadada ee shalay lagu helay madaxii hore ee ololihiisa doorashada madaxtinimada maraykanka paul manafort kaasoo ay dhici karto in uu muto tobannaan sano oo xariga xerbeegti ku sugan magaalada alexandria ee gobolka virginia ayaa afar maalmood u fadhiyey eegista eedaha iyaga oo go-aan midaysan aan ka qaadan toban eedeymood oo kale iyada oo garsoorihii maxkamadduna uu sheegay in aan la sii wadaynin maadaama go-aan midaysan aanay xerbeegtidu ka gaarin
maxkamadda dastuuriga ah ee dalka zimbabwe ayaa maanta bilowday dhegeysiga falcelinta hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi ee doorashada bishii hore qabsoontay xisbiga mucaaridka ah ee m d c ayaa guddida doorashada ee dalkaasi ku eedeeyey inay gacan bidixeeyeen codayntii dhacday soddonkii bishii julaay iyagoo u danaynaya madaxweynaha dalkaasi emerson manangagwa iyo xisbi xaakimka zanu b f sida lagu sheegay natiijada rasmiga ah manangagwa ayaa doorashada ku guulaystay ku dhowaad boqolkiiba koob iyo konton halka hogaamiyaha mucaaridka oo magaciisa la yidhaahdo nelson kamisa uu isna helay boqolkiiba afar iyo afartan in xoogaa yarun ka badan
markale galab wanaagsan kumanaan muslimiin ah oo u badnaa soomaali ayaa isugu soo baxay salaadii ciidda ee shalay taasoo lagu qabtay staadium weyn ee dhowaan laga dhisay minneabolis kaasoo ah kan ugu weyn dalkan maraykanka muslimiin badan oo waa muslimiin badan oo maraykan ah ayaa ka hadlay goobtaasi waxaana ay ka dhawaajiyeen muslim nacaybka iyo heerka uu gaarsiisan yahay dalkan iyo sidoo kale heerka horumarka bulshooyinka soo galootiga ah oo ay soomaalidu ka mid tahay ay ka gaareen dalkan gaar ahaan iyadoo dhowaantan dhowr musharax oo soomaali maraykan ah ay guulaysteen warbixinta ku saabsan ciidda iyo aragtida muslimiinta waxaa staadiyamkaasi ku tukaday oo warkan ka soo diray wariyaha v o a maxamuud mascade dadweynaha oo koox-koox u socda ayaa ka soo gelayay albaabo loogu talagalay oo dadka lagu baarayay inta aanay gudaha garoonka soo gelin ammaanka garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga gaashaamanayay wax kasta oo qalqal abuuri karay maadaama ay waayahan maraykanka ku soo kordhayeen kooxo si cad u muujiya nacaybka muslimiinta ka dhankaa isubaxan salaada ciidda oo ahaa kii ugu horreeyey garoonka u s banki lagu qabto ayaa muslimiinta waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jiray heer gobol iyo heer federaal iyo dadka maraykanka ee taageera muslimiinta kiit alison oo dhowaan baneeyey kursigii minnesota ee aqalka hoose ee maraykanka islamarkaana u taagan xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota ayaa ka mid ahaa muslimiintii salaada maanta ku tukatay garoonka u s bank waxaana isagoo v o a la hadlayay uu yidhi kiit waxa uu sheegay in kulankani uu muujinayo midnimada iyo wadajirka bulshada iyo sidoo kale in qof kastaahi uu salaada u oogi karo sidii alleh ugu waajibiyey balse waxaan dhammaan u dukan karnaa buu yidhi si midnimo walaaltinimo iyo nabadgelyo leh waana calaamad wanaagsan sidoo kale waxaa isna salaada ciidda muslimiinta kala soo qayb galay tim walls oo ah mudanaha ay xisbiga dimuqraadigu u doorteen inuu u tartamo guddoomiyaha gobolka minnesota ee doorashada nofembar tim walls ayaa tan iyo sannadkii labada kun iyo soddobadii waxauu minnesota wakiil uga ahaa aqalka hoose ee maraykanka tim walls waxa uu yidhi wadajirka ayaan ku xoog badannahay fariinta kala qaybinta iyo nacaybku ma ahan buu yidhi mid sii jiri doonta balse waxa sii jirayaahi waxa ay tahay buu yidhi fariinta hal minnesota gobol iyo qaran ku midaysan danaha guud waana taas waxa uu muujinayo isu soo baxani timols ayaa fariin u diray dadka islaam nacaybka qaba haddii aadan arki karin farxadda ka muuqata wejiyada carruurta halkan joogta xaqiiqdii wax badan baa ku seegan munaasabadan ciidda muslimiintii ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horraysay ee loo doorto aqalka hoose ee gobolka minnesota dhowaanna ay xisbiga dimuqraadigu u doorteen inay bisha nofembar u tartanto kursigii kiit alison ee golaha koongareeska maraykanka waxaan u malaynayaa inaan annaga dhan dareensan nahay in waddanka aan wax ka leenahay oo waddanka waddankeennu uu yahay dadka wax kasta waan la qaybsannay waxaan nahay dadka sharciyo dejiyaha ah haddana waxaan nahay dad stadiumkii iyaga ay tax daalarkooda ka dhiibteen maanta ku ciidaayo oo celebrationkooda ku suubsanaayo waxaa la yidhi ilaa iyo konton kun oo muslimiina oo minnesota degana iskugu imaanayso taas waa taariikhi waa wax weyn waxaan u malaynayaa in ciyaalkeenna ay dareemayaan in ay yihiin dad maxaa la dhahaa ii sheeg ciiddooda iyo dhaqankooda la selebrate garayn karo fartuun weli oo ka mid ah qabanqaabiyaashii soo agaasimay salaada lagu dukaday garoonka u s bank stadium islamarkaana u dooda xuquuqda arrimaha haweenka ayaa fariinteedu dhaafsiisnayd gobolka minnesota fariin waxaa u dirayaa dowladdeenna soomaaliya haweenkiiyo carruurta ka taxadara gobermentka baalisigiisa ka shaqeeya waddankeenna risqi ku jira ka soo saara gacan hoorsiga iska daaya aad wadammada galbeed ka raadinaysiin ciid mubaarak ilaahay waddankaa noo qaboojiyo ilaahay haweenka soomaaliya carruurta albaabo kheyr qaba allah u furo salaada ciidda lagu tukaday garoonka u s bank stadium ee magaalada minneabolis ayaa ka sokow in lagu muujinayay cududda muslimiinta iyo ka hortagga islaam nacaybka ayaa haddana dhinaca kale waxay muslimiintu doonayeen in maalmaha ciidda lagu daro aftaxyada maraykanka ee dadka shaqooyinka iyo dugsiyada laga fasaxo sida uu v o a u sheegay sheekh axmed taajir oo ka mid ah guddiga qabanqaabada islamarkaana ah imaamka masaajidka ummatulislaam haddaan minnesooto joogno iyo haddaan meel kale joogno marti kama nihin waddanka kumanaan baa inoogu dhashay kumanaan baa wax ku bartay kumanaan baa jooga siyaasadii baan meelsar ka gallay inaan helno in berri ciid muslimiin ah oo gobolka maraykan ilaa heed faraan laga ictiraafsan yahay oo ku raaxas shaqaalaha iyo iskoolla dhammaantood la fasaxayo baa rabnaa in la gaarfinhaye inkastoo soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan waddankan maraykanka uu culays badan saaran yahay haddana dhinaca kale muslimiintu waxa ay muujinayaan dadaallo ay ku soo dhowaysanayaan dadka iyaga ologala ah islamarkaasina taageerada u haya maxamuud mascade v o a minnesota
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaabanna waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya waryahayaga xuseen xasan dhaqane
dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka ka tahriiba waxaa ka mid ah dhallinyaro waxbaratay laakiin markii ay dalkooda ka waayeen shaqooyin go'aansaday in ay isu biimeeyaan badaha si ay u gaaraan qaaradda yurub oo ay ka filayaan in shaqooyin iyo nololba ka helayaan haddaba waa maxay sababta dalkooda shaqooyinka ka jira ay uga cararayaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah cabdi muumin cilmi cabdixiis oo maamulka gobolka hiiraan u qaabilsan dabagalka iyo la xisaabtanka hay-adaha iyo cabdinaasir maxamed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee gobolka aan meelna uga bixin waxaan hadalka ku horeynayaa ustaad cabdinaasir dhallinyartu waxaa ku kalifaya inay ka tahriibaan dalkooda ayagoo waxbartay oo dadaal badan iyo juhdi dheer lagu soo galay waxaa ugu weyn shaqala-aan waddanka ka jirta ayay uga carareen waddanka taas ayaan aaminsanahan kolleyba inay sabatay tahriibka iyo yacni safarka dhallinyarada ay ka cararayaan waddanka waa mahadsantahay cabdinaasir cabdixiis
aniga waxaan dhihi karaa micnaha dadka tahriibay dhallinyarta soomaaliyeed ee tahriibayso dad horay dad walaalayaalkoodu ay u baxsheen ama qarash ku baxsheen ama farsamo ay ku baxsheen oo sawiro qurxan iska soo qaaday magaalooyinka ay tageen wadanka dibadiisa ah ayay daawadeen dibadeedna ayagoo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo maaragtay shaqahataa hadday isku kalifaan inay raadiyaan heli karo ayay sawirkaas bilicda quruxda badan awgeed ku baxeen ayaan dhihi karaa cabdinaasir waxaa tiri dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay waxyaabaha ku kalifaya in dalka ay ka tahriibaan waa shaqola-aan haddii aad sharaxdo maxay tahay shaqola-aanta ma wadankeena shaqo ka jirin mise qaabka shaqooyinka lagu helo ayaa adag runtii wadanka marka si loo fiiriyo shaqooyinka ka jiro waa shaqooyin aada u badan haddana dhallinyarta waxaad moodaa in shaqooyinkaas nasiib aysan u yeelanin inay helaan sababo jira awgood waxaa ka mid ah dhalinta runtii burburkii dowladdii dhexe kadib wax badan oo dhalinta soomaalida ka mida gudaha dalka ay wax ku barteen xaqiiqatanna waxaan dhihi karnaa dhallinyartaasi waa dhallinyaro dhan walba ka dhisan haddii qaab injineeri qaab caafimaadi qaab siyaasadba kuliyo kala badan kuliyo kala duwan yani ay ka soo baxeenay marka meesha arinta ugu muhiimsan marka oo aan taabanay waxaa waaye shaqada wadanka way ka jirtaa laakiin dhallinyarta ayaa fursad loo siilayaa in ay shaqadaas helaan ayadoo musuq maasuq uu jiro runtii iyo isdabamaris qofkana aan lagu qadarinaynin aqoon laakiin siyaabo kale loo xulanayo qofka cabdixiis ma ka warqabtaan qaabka shaqooyinka ay ku bixiyaan ilaan hay-ado badan ayaa jooga magaalada beledweyne
way jiraan hay-ado badan way degan yihiin kuwo kalena inay soo degaan ayaan rajeyneynaa ninkan saaxiibkaya cabdinaasir sida uu u sheegay maasuq maasuqa annaga ka maamul ahaan intii tabarta ayaga ah waan la xisaabtanaa hay-adaha waad ogsoon tahay waxaan nahay maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya laga dhiso haddana habka aan ula xisaabtano hay-adaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ula xisaabtanto specially waxaan dhihi karaa waa arin wanaagsan runtii soomaalida lagama waayo wax isdabamarin iyo khalad laakiin waxaan dhihi karnaa bil walba bisha ka dambeyso khalad ayaan qabanaa waana saxnaa cabdinaasir waxaa tiri shaqa la-aanaa jirto shaqooyinka qaab musuq maasuqa lagu bixiyaa haddii imtixaan loo gelayo imtixaanka musuq maasuq ah maxay tahay waxa kuu muuqda waxa ay muuqda waxa ay tahay xuseenow qofkan tusaale hay-adaha qaar waxa ay soo dhejiyaan sanadkiiba intaasoo jeer shaqooyin ayaa kasoo banaanaada boosas lasoo xayeysiinayo kadibna waa lasoo codsadaa imeilo ayaa lagu diraa siifiyadii iyo yani wixii qofka looga baahnaa ee shaqadaas la xiriiray kadib waxaa yani isla markiiba ayadoo xiliyadii siifiyu gudbinta lagu jiro ayaa waxaa maqlaysaa hebel ayaa la wataa hebel ayaa shaqadan kusoo baxayo imtixaanka waa la gelayaa dadka qaar waxay leeyihiin marka waa yani imtixaankan qofkaas ayaa loo wataa qofkaas ayaa kusoo baxayo sidii yani la sheegay aynu kusoo baxaysaa marka isdabamarinta waxaa waaye qofka meesha ka ah madaxda ayaa waxa uu sameynayaa dad asiga ama qaraabadiisa ama asxaabtiisa ayuu barnaamijkan marka horeentaba la wadaagaya markii lasoo dhejiyana dadkaas qaarkood xitaa waxaa dhacda mararka qaar inay horey meesha uga sii shaqeeyaan loo sii tababara shaqadii dadkan kale soo codsanayana sidaas meel cidla loogu diro marka masuqmaasuq ugu weyn meesa ayuu ka jiraa oo nin jeclaysi weliba ah saldhigeed waa nin jeclaysi waaye aye cabdiciis cabdinaasir ustaad aada buu u mahadsan yahay waa fikirkiisa horta soomaali ayaynu nahay soomaalina lagama waayo wax yacni maaragtay isdabamarin runtii dowlad goboleedka hirshabeelle ayaan hadda anagu ka turjumaynaa hoonahay anigu waxaan dhihi karaa way dhacdaa inta ustaadka uu sheegayo way dhacdaa laakiin hirshabeelle ka hor ayay inta badan dhici jirta anigu waa ku khilaafsanahay meeshaas haddii aan ka soo dhex galo mas-uulka nagala joogo gobolka waxaa waaye arrintaas runtii wuxuu sheegay in dabagal badan ay ku sameeyaan inay in badan micnaha arintaasi ay ka horta ku sameeyaan runtii gobolkan sidaan ognahay ama hirshabeelle ha ahaada maamulkiisa ama maamuladii ka horey ha noqdaan maamulo kala duwan ayaa soo maray intaasna wuu soo socday barnaamijkan oo yacni isdabamariska dhanka shaqooyinka ah taasoo weliba sababtay in dhalinyarta qaar ay yani aada uga niyad jabeen oo intay gobolkii micnaha ay deegaan ahaan kasoo jeen intay ka tagaan meelo kale ay maciin badan inay shaqo ka raadsadaan marka arrintaas waxaan leeyahay maamulka waa xoogaa ciyaarta ay ku kacsanayaan ma ogiye waa yani meeshii la rabay garaafkii la rabay kama gaarsiisana dabagalka iyo xaqiijinta arrintaas
runtii inta uu sheegay horta wax way ka jiraan sababtoo ah annaga waxaan hadda ognahay qof shaqsi reer hiiraan ah aqoon-yahan ah tartan u galay dowlad goboleedyada dalka dowlad goboleed ka mid ah ee lagu soo reebay sigoo ku guuleystay shaqadii markaas la yiri akoonkaadu deegaanka hadda aan joogno ma ahin laakiin midda la xisaabtanka ah waxaan leenahay wasaaradda arrimo gudo wasaarad qorsheyn marka waxaan dhihi karaa sidii madaxweyne maxamed cabdi waare loo loo doortay iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka hiiraan loo dhisay la xisaabtanku aad ayuu quality u leeyahay cabdinaasir waxaa tiri dad meelo kale ka yimid ayaa hay-adaha ka shaqeeya dadku mar haddii ay yihiin soomaali maxaa ku jaban in qofka soomaaliga uu dhul kaleo soomaali ka shaqeeyo waa su-aal muhiima xuseen Eh, laakiin hadda sidaan ognahay en, soomaaliya maanta hadda waxaa ka jira waxa la yidhahdo maamul goboleedyo maamul goboleed kastana waxuu leeyahay policy iyo yani siyaasad oo kula dhaqmo dadka macnaha deegaankaas iyo dadka kale ka baxsan marka ma aha runtii eh, su-aashayda ama doodeyda ma ahan qof soomaali ah oo dhalashadiis soomaali tahay kama shaqayn kara deegaanka laakiin wadciga jira ayaa micnaha hadda sidaas ka dhigay maxaa yeele aniga hadda deegaan kale oo deegaan ekis ama deegaan waay haddii aan shaqo laga soo dhejiyo codsado waxaa xaqiiqaah oo maragmadoonataha inaan helaynin yani oo aan kusoo bixin sababtoo ah sida hadda uu mas-uul ka dhawaajiyey maamul gobolka nagala jooga waxa uu yidhi qof ka mida deegaankan hiiraan ayaa meel kale ka codsay shaqo waxaana lagu yani eedeeyey agoonkaada ma ah deegaanka marka maxaa diiday in deegaanka hadda aan ku noolnahay ee beledweyne ama hiiraan guud ahaan maamulka dadka yacni aqoonta leh ee dhallinyarada ee wax soo bartay ee professionaalka ah xirfad yaqaanka ah shaqada la qabanayo ama lasoo xayeysiinayo qaban kara awoodeeda leh in la siiyo maxaa diiday micnaha taas marka waa aan ka kululaanay oo dhallinyarta inta badan markay meelaha isku yimaadaan ay ka doodaan maamulkan runtii aan aan ku dhiirigelinayn arrintas in wax ka qabto qof deegaanka ah oo shaqadan yacni awood u leh oo yacni karti u leh intuu qaban karo in asiga jaanis loo siiyo oo qof kaleo deegaano kale ka yimiday uusan dadkii deegaanka aqoonta lahaa uusan yacni sabab u noqon in ay inay baagamudo noqdaan darbiyada fadhiyaan sidee lagu heli karaa in dhallinyarada gobolka hiiraan ay wadanka ka bixin oo ay shaqo ku helaan iyadoo la fiirinayo marxaladaha dalka ka jira xiis
waxaa taas lagu heli karaa dowlad goboleedka hirshabeelle in horta kow wasaaradaha wasaarad kasta shaqadeeda loo madax banneeyo dabcan dhinaca shaqaalaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa arinka hirshabeelle shaqaalaheeda go-aanka gaari karo asigoo la tashanayo madaxweynihiisa shaqaalaha deegaanada hirshabeelle taas ayay maaragtay shaqo ku heli karaan cabdinaasir waxaan kusoo gabagabeynayaa in maamulka heer gobol iyo heer maamul goboleedba ay xoogga saaraan dhallinyarta ku nool deegaanka deegaanada hirshabeelle si ay markasta u heli lahayn shaqo kuwa waxbartay iyo kuwa hadda yani jaamacadaha kasoo baxay inay dhiirigeliyaan in qof kasta oo shaqo qaban karo yacni aqoonna u leh jaanis iyo fursad loo siiyo taas ayaa micnaha waxaa hakin kartaa in dhallinyarta wadanka ay ka tahriibaan in dhallinyarta ay wadankii ay ka cararaan in dhallinyartu taas waxay sababaysaa niyaddoodu degto yacni wadankooda ka shaqaystaan wadankooda jeclaadaan marka taas waxaan waxaan weliba si gaara mas-uulka hadda nagala jooga maamulka gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaan aad weliba aan ugu yacni adkaynayaa in fariintaas uu naga gaarsiiyo madaxda kale ee ka sarreysa in dhallinyarta gobolka ku sugan ee aqoonta leh jaanis loo siiyo hay-adahana arintaas weliba aada loogu adkeeyo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeenoo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aad ayuu mahadsan yahay ciid mubaaragna hawadaanka leeyahay xuseen xasan dhaqane xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da malahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan raggii iyaga oo xilila isu gebiyey waxaa kuwa ugu caansan ka mid ah tii dhex martay gebyaagii la odhan jiray ismaaciil yuusuf oo qooreex lagu naanaysi jiray iyo niman iyaguna gabyaa miidhan ahaayo uu gabarh ka guursaday gabadhaas ay ku xidhideen oo cambare cabdi daahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay gabayana ay isu tabiyeen yarad hordhaca si aan dhammaystirayn ayuu qorlex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in haddiiba gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cuddoon uu beriyo kula naaloon doono hase ahaatee taasi suuragal uma ay noqon markiiba waa la kala guure colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey ciddii ay gabadhu ku jirtay ayaa waxay ka soo jeensatay weeb webiga ku magacaaban iyo geyi aad uga fog kii ay hore u degi jireen waa markaas markuu qorreex bilaabay gabayadii uu kaga caracari jiray labada kale daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaa ka mid ahaa kii uu ku canaananayay raggii ay xigtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinaya goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey hal dhool la odhan jiray oo geelaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dow ka sii dhici maantaan dhabaandhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaye dhooley haddii laygu wada dhaarto dhalinyariya waayeel haddii dhebiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midhayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhibannin baa reer ugaas dhaxal u haystaa dhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabayn qaar baaba ku dooday gabadh iyo geel toona inaanu ku lahayn xoole wixii uu bixiyena ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay hore uga qabeen dabadeedna iska daa garowshiiyo uu ka hele tixihii calaacalka ahaaba inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen gabyaal lagu magacaabi jiray calays gurxan oo raggaa ka mid ahaaye waa tuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adage hashaydii caddaydunbaad meel la cadanyoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhameeyena oorleex iyo cambaro waa la isu dhisay oori iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahi reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqaladii gaarin si ay aada ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeynka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu uga soo noqonayo taas ayay raggii ka biyo diideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorreex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore usii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su-aalo aanan ka jawaabi karin waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex cadhoonsantay silsilad maanso oo waageedii aada loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sheegga jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiisa ahina ay dhinaca kale ahaayeen isagana ay gamuunnada maansada ku wada ganayeen kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntayoo si aanu u sooriyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faalax la oran jiray ayaa gabiyey hoosleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaalaan ay ahaayeen waxba yuuwanan u loogin bariis geedaysanna ku soodhine marti haruub haruub caana ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban caraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer maganahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahirey cawda igu laabay xeryaha camiran nirgaha caawis laga reebay xeryaha casuustiyo beriid subaggu ceegaago waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii legee muuharuub caana nagu siib tixdaasi markay u tagtay hoorleex wuu ka jawaabay wuxuusan kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yahow waad imasabidaysaan oo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhibasho xidid unbuu tarayaaye aashiinna sidaas ulama uu garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay wuxuu dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh haddiiba anigu aan idin qadiyey soo cambaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siiso oo kaydka aqalka dhexdiisa ugu qarsoon idiin soo furfurto sidaas markay yeeli haddii ay aniga diidmo iga dareentana may ila dirirto oo wiilka yar ee ay sidato ka bannaan ii dhigto maxaad aniga igu galaysaan haddii ay gabadhiinnu idin gabtay wuxuu yidhi iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha dhigi jiraye gadowga maylaacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto galool hoostii may darmada gila cidin siiso waxaa markiiba qoorleexa jawaab u soo dhiibay gabyaal baryaha aad u da'yaraa asii waayadii dambe caan noqday lana oran jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorleex kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa rirmiyiga soomaalidu wax ay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconaayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo waxaa tahay arxanlaawe malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaay waa adiga oo ay sodcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqdaa iyo ruuxa meel aad ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilma adeeradeed u sooriyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaaje aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uod qaboo ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambaro ina adeerkeede ingegsaar muxuu tari haddaan eedi qaban haynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ayaa ugu dambeeyey idaacadayada galabnimo oo idinka soo gaadhaysay stuudiyaha washington oo ay galabta halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen caasha ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwaxtan iyo idaacaddan idaacadda xigta toddobada fiidnimo ka hor waxaan idin leenahay nabadgelyo